بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى يا إخواني في الله درسيان ودرسي عصبة silsilad silsilad aynu u bixinay alkabaa'ir tafsiilu alkabaa'ir waxyaalaha kabaa'irtaa oo ilaahay uu ina amray in laga dheeraado oo aynu tafsiilinayno oo aynu xabad xabad uga sheekayn doono aada iyo aadna u fara badan ayaynu marka ugu horeysa waxaan ka bixinaynaa muqadima iyo waxa weeye waxa aynu ictimaadayno iyo habkaan u wadayno ayaan markaa halkaan kusoo gudbinaynaa insha allah tabaaraka watacaala haddii rabbina marka ugu horeysa muqadimada waxaan kusoo qaadayaa qodobka ugu horeeya dikru bacdi ma acadda allahu lilmuttaqiin almujtanibiina lilkabaa'ir fi ljanna waxyaalaha ilaahay u diyaariyey dadka kabaa'irta ka dheeraaday oo kabaa'irta iska ilaaliyey oo muttaqiinta oo ilaahay ka cabsaday kabaa'irtana bannaanka ka maray waxaa ilaahay u diyaariyey jannada ugu diyaariyey wanaag iyo waxa weeye nicam ilaahay uu jannada ugu yaboohay ayaan marka ugu horeyso horta isxusuusinayna qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi ina almuttaqiina fii jannaati wacuyuun udkhuluuha bisalaamin aaminiin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين في سورة الحجر إلهي آيضا وحي نوو شيغي دادك متقين تا إلهي إنو الجنة دياري أو الجنة iyo waxa weeye wanaag ay halkaa gelayaan la odhan doonana maalinta qiyaamaha udkhuluuha bisalaamin aaminiin nabadgelyo ku gala idinkoon wax dhibaataa iyo wax mashaakila agtiinna uuna taabanaynin allihii subxaana qaadirkaa xataa wuxuu inoogu sheegayaa aayadda inuu quluubtooda saafi ka dhigay iyo wixii adduunka markay joogeen ama waxa weeye xanaaq ay isku xanaaqeen ama khilli iyo xaasidnimo waxa weeye ugu jiray wixii oo dhan in quluubtooda laga saarayo oo waxa weeye la nadiifinayo sida ay axaadiid ku imaanayso markii qiyaamaha la tago oo dadka mu'miniinta ah ay naarta ka gudbaan oo jahannabo inta la dul maro sida inoo imaan doonto laga gudbo oo jadhow yahay ayaa meel la istaajinayaa dadkii mu'miniinta ahaa markii la nadiifiyo oo waxa weeye ay waxa weeye quluubtoodii wanaagsanaato ayaa markaas ay waxay gelayaan jannada gala la odhanayaa markaa wa qowluhu wamaa hum minha bimukhrajiin ikhbaarun binaciimayni ilaahay waxa uu yidhi kama ay baxayaan jannada oo laga saari mayo laba nicmo oo aada u wanaagsan oo bishaaro ah ayaa qowlkaasi keenaya naciimu raaxa alabadiya id laa nasaba walaa tacaba fi ljanna naciimu raaxa dadkii waa waa la raaxaysanayaa jannadii oo wanaag baa halkaas waxa weeye yaalla oo waxay gelayaan wanaag naciim aljanna alabadiya ayay noqonaysaa meesha waxay kaloo kuu caddaynaysaa aayaddu naciimu lbaqaa in lagu waarayo oo waxa weeye aan laga tegaynin haddaba qof la yidhi naciim iyo wanaag iyo nicmaad helaysaa aadan weligaa ka baxaynin ood ku waaraysid aad iyo aad bay u wanaagsan tahay ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi yaa cibaadi laa khawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun waa kuwe kuwaa marka la leeyahay ilaahay uu ku magacaabay addoommada ilaahay oo aan xusni iyo dhibaato ku dhacaynin oo aan cabsanaynin waa kuwe aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin kuwii aayaadka ilaahay rumeeyey oo ilaahay u hoggaansamo o isku dhiibay weye waxaa la odhanayaa udkhulu ljanna jannada gala antum waaswaajukum tuxbaruun idinka iyo xaasaskiinaba iyadoo laydinku soo dhowaynayo oo laydinku bishaaraynayo oo weligiin laydinku karaamaynayo oo ay dhibaato jirin gala jannadii ayaa la odhanaya yudaafu calayhim bisixaafin min dahab wa akwaab wa fiiha maa tashtahiihi alanfus wa taladu alacyun wa hum fiiha khaaliduun wanaag oo dhan ayaa lagu sheegay jannada iyo nicam noocay doontaba ha noqotee ama xaggii dumarka ha noqoto ama xaggii nicamka kale ha noqoto wax walba halkaasaa lagu sheegay markaasaa ilaahay wuxuu yidhi waxa wa tilka aljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun maxay tahay sababta ay jannadan ku galeen dadkaani camalkii ay samaynayeen adduunka markay joogeen aliimaanu waalcamalu asaalix ayay la yimaadeen markaasaa la raaxaysta oo halkaa ku raaxaysta marka lakum fiiha faakihatun kasiiratu minha ta'kuluun nicam oo dhan baa yaalla jannada oo waxa weeye wanaag oo dhan ayaa halkaa yaalla haddaba marka wanaagga noocaasa oo naciimuuljanna ah ilaahay wuxuu u yaboohay dadka ka dheeraaday alkabaa'ir sida inoo imaan doonta oo waayo sababtu waxa weeye qofku markuu aliimaanu waalcamalu asaalix la yimaado oo uu ku camal falo kabaa'irtiina uu bannaanka ka maro ayaa markaa jannada wanaaggaas ayuu gelaya aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay ina almuttaqiina fii maqaamin amiin fii jannaatin wa cuyuun yalbasuuna min sundusin wa istabraqin mutaqaabiliin kadalika wazawajnaahum bixuurin ciin wanaag oo dhan ayaa halkaa marka loo yaboohaya aad bay u badan yihiin adilada kitaabka qur-aankaa ku soo aroortay oo u yaboohaysa dadka mutaqiintaa ilaahay ka cabsaday janno iyo wanaag ilaahay wuxuu yidhi yadcuuna fiiha bikulli faakahatin aaminiin laa yaduuquuna fiiha almowt ila almowtata aluula waxaa kaloo sii bishaaraa nicam kasta oo lagu siiya adduunka waxaa ka dambaysa geeri wax walba oo nicama raaxo kastood adduunka heshid wax walba waxaa ka dambaysa inaad ka cabsanaysid geeridii oo aad isleedaha kulla yawmin alayaam baa ka dhimanaysa laakiin naciimuljanna waxa weeye geeri laga cabsanayaa ma jirto baaqi baa la noqonayaa laga dhiman mayo oo halkaasaa la joogayaa waa lagu raaxaysanaya waayo sababtaana waxay u heleen ilaahay waxa uu yidhi fadla min rabbik dalika huwa alfawz alcadiim markii geeri laga nafiyey oo jahaname iyo waxa weeye naartii la ilaahay ka ilaaliyey wawaqa'ahum cadaaba aljaxiim ayaa ilaahay wuxuu ku khatimay intaasoo dhan waa fadli ilaahay xaggi uga ahaatay oo ilaahay uu ku manaystay kuwaasi kuwe weeye marka aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa kuwa waxa weeye iimaanka saxiixa iyo camalka saalixa laga helay haddaba waa bishaaro ilaahay inoogu bishaaraynayo markuu ilaahay yidhi wawaqaahum cadaaba aljaxiim waxay kutusaysaa aayaddaasi dadka mutaqiintaa in ilaahay naar aynu gelinaynin oo muwaxidiinta oo naarta ilaahay uu ka badbaadinayo laakiin aayaddaasi waxay kutusaysaa mafhuumkeeda mafhuumu lmukhaalafa waxaa laga fahmayaa dad badan oo muslimiina inay naarta gelayaan waayo haddaynan mutaqiin dhaba noqon oo iska ilaalin wixii ilaahay ka xarimay wixii ilaahay u dirayna aynan la imaanin khatar waxay yihiin inay markaa naarta galaan ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima haddii aad ka dheeraataan waa shardi weeye haddaad ka dheeraataan waxaa laydinka nahyimayo oo kabaa'irta waaweyn ah haddaad isaga tagtaan ilaahay wuxuu ku ballan qaadayaa akhi fillaah in uu ilaahay ku geeyo janna nukafir cankum sayi'aatikum dembi dhaaf baad helaysaan wanudkhilkum mudkhalan kariima janno wanaagsanna waa layda gelinaya qaala ibnu kasiir raximah ullah waxa uu yidhi ida jtanibtum haddaad ka dheeraataan kabaa'ir alaasaam dembiyada waaweyn ilaahay wuxuu inoo ballan qaadayaa in dembigiina la dhaafo oo wixii yaryaraa laydii dhaafo jannana laida geeyo aayado aada u badan marka ayaa keenaya wanaagga iyo naciimka loogu talagalay dadka waxa weeye ka dheeraanaya kabaa'irta ina alabraara lafii naciim cala alaraa'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhim nadrata naciim yusqowna min raxiiqin makhtuum khitaamuhu mis haddaba marka wanaaggaa markii la sheegay oo la yidhi wanaag bay ku sugan yihiin oo jannay ku raaxaysanayaan oo wejigooda naciim iyo wanaag baa ka muuqda oo sharaab wanaagsan bay cabbayaan ayaa markaa ilaahay wuxuu yidhi wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun ha u tartameen baa la yidhi kuwa tartamaya oo dadaalaya oo camalka suuban doonaya inay sameeyaan arrintaa ha u tartameen macnaha wax kale oo loo tartama adduunka qaymo ma leh ee ha u tartameen naciimuuljanna say janno ku geli lahaayeen oo naciimuuljanna ay u hanan lahaayeen oo ilaahay u raalligelin lahaayeen jannadana waxaa lagu tagaa laba arrimood aliimaanu waalcamalu asaalix labadaasaa lagu tagaa iimaan saxiixa oo ilaahygii subxaana qaadirka ahaa wixii iimaanka arkaantiisii iyo sidii loo rumaynayey kulli inaad la timaadid ilaahay inaad rumaysid birububiyatii waxa weeye wa biuluhiyatii wa biasmaa'ihi wa sifaatih wa biwujuudihi inuu joogo inaad rumaysid inaad asmaadiisii rumaysid inaad waxa weeye cibaadada u gaar yeeshid rabbinimo inaad u ogolaatid inaad markaa ka bacdina wax alla wixii iimaanku keensanayey an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatih wakutubihi warusulih walyawmi alaakhir wabilqadari khayrih wa sharih inaad kulli la timaadid oo iimaan saxiixa la timaadid ayaa lagaa rabaa ikhwaanii fillahi layna ka rabaa waalcamalu asaalix camal saalixa oo saxiixana aada la timaadid oo nebi maxamed aad kaga dayanaysid waalcamalu laa yakunu saalixan ilaa idaa wujida bishardayn laba arrimood haddaan laga helin camalku saalix ma noqdo ikhwaanii fillaah waa inaad nebi maxamed kaga dayanaysa oo camalkan aad kitaabka iyo sunnaha calaa fahmi asalafi asaalix ridwaan ullaahi calayhim inaad dariiqii nebi moxamed dariiqii saxaabadu ay mareen dariiqii waxa weeye salafu saalix ay mareen camalkaagu waa inuu waafaqsan yahay camalka aad qabanaysid waa inuu waafaqsan yahay waa inuunan ka hor imaanaynin wixii ay saxaabadu ku tageen dariiqii saxaabada iyo dariiqii nebiga waa inuuna ka hor imaanaynin waa inaad bidca iska ilaalisid iyo hawadaada waa inaada raacin iyo alikhlaas waa inuu noqdaa camalkaagu khaalisan lilah hadduuna khaalisan lilaahi noqon wax qaymaa male alaa lilaahi diin alkhaalis ilaahay waxa uu leeyahay diin khaalisa oo wanaagsan ayuu aqbala haddaba marka taasaa laynaga rabaa ikhwaanii fillah weli bal aynu fiirina markaa axaadiista nebigana calayhi salaatu wasalaam wanaagga uu jannada kaga sheekeeyey can sahal ibni sacad ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala ina ahla aljanna layataraa'awna algurfata fi ljanna kamaa taraa'awna alkowkaba fi samaa jannada dabakhyadeeda iyo qurafkeeda isa saarsaaran oo kor waxa weeye darajaadkeeda sare waxaa loo arkayaa qofka jannada ku jira wuxuu u arkayaa markuu kor fiiriyo waxa weeye dadka kor jannada kasii jira ayuu wuxuu u arkayaa sida aynu hadda inagu adduunka ugu jeedno markaynu joogno xidiga waxa weeye halkaas samada ku yaalla oo xidigaha markaad habeenkii fiirisid aad iyo aad bay u fog tahay sidaasoo kale ayay jannada darajaadkeeduna u kala sarreeyaan ikhwaanii fillaah qof walba siduu u dadaalo ayuu jannadii ka gelayaa meel haddii xataa jannadii la wada galay haddana waxa weeye darajaadkeedii baa kala sarreeya oo aad iyo aad u kala sarreeya imaamu muslim ayaa warinaya fi kitaab aljanna waxa weeye toddoba kun iyo toddobaatan iyo kow raqamkaa oo waxa weeye sharxu muslim imaam nawowi sidoo kale can camr ibn an cabdillahi bni camr radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina fi ljannati gurafan gurafku waa qololka jannada iyo darajaadkeeda waxaa ku yaalla buu yidhi yuraa daahiruhaa min baatinahaa qofka gudaha ku jira qofka bannaanka ka jooga wuxuu arkayaa gudaheeda waxaa ku jira qurfadaas qolka kan gudaha ku jirana bannaankii waa arkaya waa wada muraayad iyo cajiib iyo waxa weeye aad iyo aad wax loo wanaajiyey oo dee aynu adduunka garan karin maanta aynu joogno waxa uu yidhi markaa kabacdi wuxuu yidhi faqaala abu malik alashcariy waa saxaabi jayla wuxuu yidhi liman hiya yaa rasuula allah yaa iskale qololkaa iyo wanaaggaas yaa gelaya u fiirsada ikhwaanii fillaah bal sida ay u fududahay oo nebigu inoogu soo dhoweeyey qaala wuxuu yidhi liman ataaba alkalaam qofkii hadalkiisu wanaagsanaado oo hadalka wanaajiya oo ilaahay ka cabsada oo aan waxa weeye hadal xun ku hadlin oo carabkiisa ilaaliya wa adcama acaam dadkana wax siiyo cuntada siiya wa baata qaa'iman wannaasu niyaamun habeenkiina salaatuleyl u taagan oo waxa weeye ilaahay cibaadadiisii ka soo baxaya qofkaas ayaa iskale arrintaas ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam rawaahu abaraaniyu walxaakim wa qaala alxaakimu asaxiix calaa shardihima ay bukhaari wa muslim wasaxaxahu sidoo kale ashaykhu alalbani raximah llah muxadith alcasri fii saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixiyey saddex kun iyo toddoba boqol iyo waxa weeye maar toddobiyo toban wacazaahu imaamu axmed wabnu xibaan fii saxiixi min xadiidi abi malik alashcariy radia allahu canhu laakiin riwaayadiisa waxaa ka mid ahayd acadda allahu acaddaha allahu ilaahay wuxuu u diyaariyey liman adcama adacaam wa afsha asalaam wa sallaa bileyli wannaasu niyaamu waa isku macna marka salaantii in la badiyo wax wanaagsan la sameeyo in ilaahay laga cabsado ayuu xadiidku aad iyo aad inoo baraya ayaa lagu hananayaa arrimaha noocaasa wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxa uu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam man yadkulu اljanna laa yab'asu laa tablaa hiyaabuhu walaa yafnaa shabaabuhu waa bishaaro kale qofka jannada gala weligii dhibaata ma taabanayso dharkiisa ma duugoobayo shabaab buu ahaanayaa oo weligii shaab buu ahaanayaa gaboobi mayo oo waxa weeye gabow taaban mayo waayo jannada waxaa lagu gelayaa baa la yidhi soddon iyo saddex sano waa meesha raggu ugu xoog badan yahay soddon iyo saddex sano ayaa lagu gelayaa baa la yidhi oo waxa weeye ahlu jannuhu da'doodu ahaanaysa iyo dheerarkii nebiyullaahi aadam calayhi salaam sittuuna diraacan ayay ahaanayaan lixdan dhudhun qurux iyo wanaag oo dhan baa loo dhammaystiraya imaamu muslim ayaa warinaya toddoba kun iyo toddobaatan iyo shan raqamkaa sidoo kale abu hureyre waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi yunaadaa munaadin mid baa dhawaaqaya markaasuu wuxuu odhanayaa ina lakum an tasaxuu an tasixuu falaa tasqimuu abadan falaa tasqimuu abadan waxaad leedihiin ahlu jannihii baa lala hadlaya weligiin inaad caafimaad qabtaan oo iidan weligiin xanuunsan waxaad kaloo leedihiin inaad noolaataan oo iidan weligiin dhiman waxaad kaloo leedihiin inaad shabaab ahaataan oo iidan weligii gaboobin waxaad kaloo leedihiin inaad raaxaysataan oon dhibaata ida taabin ayaad leedihiin wuxuu yidhi marka nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam wadalika qowluhu tacaalى wanuuduu an tilkum اljannaةu uuristumuuha bima kuntum tacmaluun jannadii aad dhaxasheen weeye oo aad ku dhaxasheen wanaaggii aad samayseen alcamalu الصaalix waxa weye alimaanu wاlcamalu الصaalix imaamu muslim ayaa warinaya xadiidkana toddoba kun iyo siddeetan iyo lix raqamka haddaba ikhwaana ifilaahi ma soo koobi karno naciimu ljanna aad iyo aad bay u badan tahay oo wanaaggeeda ma soo koobi karno waatuu ilaahay inoogu bishaaraynayey fii suurati albaqara wabashir aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat u bishaaree baa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwa wanaagga sameeyey camalka wanaaggaas la yimid wabashir aladiina aamanuu ilaahay bay rumeeyeen wa camiluu asaalixaati camal wanaagsanna way sameeyeen oo ay kaga dayanayaan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maxay leeyihiin markaa ka bacdi anna lahum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar waxay leeyihiin jannaad ay dhexdooda dareerayso oo waxa weeye hoosteeda iyo ashjaarteeda taxta alashjaar iyo qurafiha guryaha hoostooda iyo geedaha hoostooda ay qulqulayaan waxa weeye webiyo afartii webi oo waxa weeye ilaahay inoogu sheegay matalu ladi matalu ladiina waxa weye matalu ljannati alatii wucida almuttaquun fiiha anhaarun min maaءin gayri aasin waanhaaru min labanin lam yatagayar طacmuh waanhaaru min labanin waanhaaru min casalin musafa haddaba webiyadaasaa dareeraya oo waxa weeye midi khamri yahay oo midi biyo macaan yahay oo midi caano yahay oo midi malab yahay adduunka marka maanta qofku markuu joogo hadduunan iska ilaalin waxyaalaha xaaraamta haddee hadhow berri webiyadaa waa ka qadayaa oo khatar wey waay marka wanaaggaasoo dhan markay haddana heleen ayaa dumarkiina laga sheekeeyey walahum fiiha aswaajun mudahir dumar wanaagsan bay leeyihiin oo daahir oo nadiifa oo aan wax dhibaataa lahayn oo aan wax aad ku dhibsanaysidba ayna jirin hadalkoodu ku dhibi mayo oo waxa weeye raaxadooda iyo wanaagooda iyo caraftooda ayaad aad iyo aad ugu qancaysaa ilaahay baa dahiray rabbigii subxaana qaadirka ayaa tadhiiriyey oo dahiray wey haddaba marka wanaagga noocaasa in loo tartamo ayaa la rabaa falyatanafas ilmutanaafisuun ha u tartameen kuwa tartamaya marka wanaagga noocaasa haddaba intaa haddaynu uga gudubno qodobka altargiibu fi naciimi aljanna naciimu ljanna iyo wanaaggeeda haddaynu intaa uga gudubno bal waxaynu fiirinaynaa haddana markaa oo aynu soo qaadanaynaa qodobkaan kusoo qaadaynaa nasaa'ix bayna yaday alkabaa'ir bal waxaynu isugu naseexaynaynaa aayado qur-aana iyo waxa weeye axaadiista nebiga oo waxa weeye markaas ina tusinaysa oo ina tusinaysa waxa weeye naseexa iyo wanaag in aynu ku dadaalno arrimahaas oo waxa weye aynu ka digtoonaano ciqaabta ilaahay qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi isagoo inooga digaya macaasida iyo dhibaatada iyo mashkilka ayaa allihii subxaana qaadirka wuxuu ina leeyahay walow yu'aakidu allahu annaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musama faida jaa ajaluhum faina allaha kana bicibaadihi basiira aayaddan waxay inoo caddaysay haddaynu macaasida iyo dhibaatada iyo mashaakilka maanta aynu samaynayno haddii la inoo qaban lahaa oo allihii subxaana qaadirka uu inoo qaban lahaa inaan adduunka cidba looga tageen laakiin ilaahay naxariistiisa iyo raxmaddiisa iyo dulqaadkiisa uu addoommadiisa u naxariisanayo ayay intaa iyagoo caasiyaya faraha laga qaadaya oo la daynaya oo waxa weeye markaas ay waxa weeye ilaahay u naxariisanaya intaa waa arrin aad iyo aad marka goodi oo khatara oo laynoogu boorinayo oo layna leeyahay war macaasida iska ilaaliya oo dunuubta iska ilaaliya oo hamoodinina inuu ilaahay ida moog yahay ilaahay hadduu doono intuu ida baabi'iyo idinkoo dhan ayuu qoom kale la imaanayaa laakiin naxariista rabbi ayaynu waxa weeye ku noolnahay waa inaynu marka iska ilaalina macaasida aayad kale ilaahay wuxuu inoogu leeyahay waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira waxa weeye qofkay u cadda qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafa iyo allihii subxaana qaadirkaa qofkii khilaafa oo dariiqii nebiga ka leexda shaqi waxaa la yidhaha macnaha shaaqa ay dhinac kale qofkii mara oo dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka leexda min bacdi maa tabayana lahu lhudaa markii hanuunkii u caddaaday oo waxa weeye waadix hanuunkii looga dhigay oo xaqii uu ogaaday qofkii haddaba ka leexda dariiqaa xaqaa oo kitaabka iyo sunnaha dariiqa nebi maxamedna waa kitaabka iyo sunnaha iyo fahamkii siday u fahmeen in loo fahmo salafu saalix ridwaan ullaahi calayhim siday saxaabadii u fahmeen siday taabiciintii u fahmeen a'imadiisay u fahmeen iyo alculamaa raasikiina fii casrina casri walba oo la joogo culamaa ahlusunna waljamaaca culummada waxa weeye imaamyada ah oo diinta waxa weeye looga dayanayo oo fadwada loo celinayo in dariiqooda la raaco ayay aayaddaani inagu boorinaysaa oo aynu raacno dariiqa wa ilaa haddaynu ka leexanna dariiqa khatar baynu ku sugannahay in aynu markaa halaagsanno aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi wman yacmal suuءa aw yadlim nafsahu uma ystakfir illah yajid illaha gafuura raxiima aayaddaana waa bishaaro qofku hadduu dembi galo inuu quusto maaha haddii aad dembi geshid ama naftaada dulmidid ama xumaan samaysid waxa weeye ilaahay u toobadkeen u soo noqo rabbigii ku abuurtay ilaahay waa kuu dembi dhaafayaa waayo ilaahay waa gafuuru raxiim wey dembi kasta ilaahay waa dhaafaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnuduu min raxmat illaah ayuu yidhi ilaahay naxariista ilaahay ha ka quusanina oo waxa weeye dembi kasta oo aad gasheen naxariista ilaahay ha ka quusanina layna yidhi sababtu maxay tahay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay waxa uu dhaafaa dunuubta oo dhan ayuu ilaahay dhaafaa haddaba allihii subxaana qaadirkaa in loo soo noqdaa la rabaa oo dembigii haddii aad horay u gashay kabiiraba ha ahaatee ilaahay agtiisa waxba kama weyna oo waxa weeye mar haddii toobad saxiixa la timaadid ilaahay waa ku dhaafayaa walow kaanat dunuubuka waxa weeye maaragtay midla sabad ilbaxri waxa weeye walowba badda ha buuxiso dunuubtaade qofka ilaahay u toobad keena ilaahay waa u dhaafaa ee waxa weeye ilaahay ha loo toobad keeno aayad kale ilaahay wuxuu inoogu yidhi isagoo inoogu caddaynaya in waxa weeye dariiqa xaqaa lagu gaarayo iyo jannada ilaahay in camal saalixa iyo iimaan saxiixa lagu gaarayo ee aan tamani cidlaa lagu gaaraynin oo qofku inuu wax iska hididiilaysto oo yidhaahdo wanaag baan helayaa uunan waxa weeye wanaaggiina uuna shaqaynin waxa weeye markaa taa ma aha wuxuu yidhi marka ilaahay isagoo la hadlaya ahlu kitaabkii iyo inaga muslimiintaada laysa biamaaniyikum walaa amaaniya ahli اlkitaab man yacmal suuءan yujza bih walaa qofka waxa weye ilahay aayaddan wuxuu inoogu caddeeyey laysa biamaaniyikum haddaad muslimiin tihiin hididiilo cidlaa wax ku heli maysaan walaa amaaniya ahli اlkitaab dadkii ahli kitaabkaana hididiilo cidla ah iyo waxa weeye nebi maxamed baan rumaynay ayaynu leenahay inagii haddaadan dariiqii nebi maxamed raacin ma waxaa wax ku taraysa nebi maxamed baa rumeeyey waa maya ahlu kitaabkii waxay leeyihin nebi muusaan rumaynay nebi ciisaan rumaynay haddayna dariiqoodii raacin waxba tari mayso qofkii camal xun sameeya yujza bihi waa looga abaalgudaya oo abaalkiisiibuu helayaa waa laga ciqaab marinaya dhibaataa ku dhacaysa walaa yajid lahu min duuni illahi waliyan walaa nasiira cid ilaahay xaggiis uga gargaaraysana ma jirto haddaba ikhwaani fillah waxaa la rabaa intayna maalintaa imaanin in laga digtoonaado qaala ibnu kasiir raximahullah wuxuu yidhi macnuhu waxa weeye hadihi alaaya ana addiin laysa bxalli wala bitamani walakin maa waqara fi lquluub wasadaqat lacmaal diintu ma aha labis la xirto iyo waxa weeye qofku inuu afka ka yidhaahdo anaa muslim insha allah macaasiduu ku dhex jiraa wuxuu leeyaha ana mumin in sha allah alimaanu fi lqalbi laysa hada bisaxiix ya ikhwaani fi illah waad aragteen afar iyo labaatan kastaa macaasidaa la dabaalanaya markaasaa haddana waxa weeye qofkii wuxuu leeyahay muslim baan ahay alxamdu lilah muslim waa tahay laakiin jannada wanaagga ilaahay waxaa lagu kasbadaa inaad iimaan saxiixa iyo camal saalixa la timaadid oo qowlkaaga iyo camalkaagu iswaafaqo ee iddacaa keliya kullun yaddaci wafan bilayla wa layla laa tuqiru bida waxa wy qof walba hadduu wax iska sheegto oo wuxuu doono uu sheegto lagaa yeeli mayo waa inaad noqotaa iimaan saxiixa iyo camal saalixa aada la timaada akhi fillaah markaasaa la nabadgelayaa oo wanaagga jannada la helaya wa ilaa haddii kale khatar baad ku sugnay oo waxa weeye ariiqii waxa weeye saxiixa ee khilaafaysa ilaahayna waa qaybiyey ummaddii oo waxa weeye labaa loo qaybiyey ilaahay waxa uu yidhi markuu ka sheekeynayey yowma taati laa takallamu nafsun ilaa biidnih maalinta qiyaamaha oo aakhiro la imaanayo cid hadlaysaa ma jirto dadkiina labaa loo qaybiyey fa minhum shaqiyun wa saciid dadkii labay u kala bixeen mid shaqiya oo khayr daran oo dhacdo ayaan daran oo naar galay ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo qof walboo naar galay waa shaqi weeye waa ayaan darana weeye walciyaadu billah wa saciidun iyo waxa weeye mid wanaaggii la kulmay oo saciid ah oo min ahli aljanna ilaahay wuu caddeeyey faama aladiina shaquu fa fi nnaari lahum fiiha zafiirun wa shahiiq naar ayay ku jiraan oo dhibaato ayaa halkaa la kulmayaan oo waxa weye mashaakil oo dhan bay ku dhacayaan amaa waxa weeye kuwii mu'miniinta ahaa janno iyo wanaag ayay helayaan ilaahay hanaga mid dhigo kuwa jannada ilaahay gelaya oo ilaahay uu waxa weeye ka badbaadinaya naarta iyo dhibaatada waxaa kaloo timid ilaahygii subxaana qaadirka ah waa dhaartay dhaar buu wuxuu ku maray ilaahay isagoo dhaaranaya kitaabka qur-aanka ah isagoo dhaaranaya ayuu dhaar wuxuu ku maray inuu qof walba oo inaga inaga mida uu soo mari doono jahanabo dusheeda maxaa marka jahanabo kaa badbaadinaya akhi filah markii lasoo dulmaro aliimaanu walcamalu asaalix haddaadan labadaa la imaanin oo aadan ku dadaalin hadda jahanabaa ku hoobanaysa ilaahay waxa uu yidhi wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya qof idan ka mida ma jiro waa dhaar weeye waawlqasam weeye wain minkum ilaa waariduha qof idinka idin ka mida ma jiro ilaa waxa weeye jahanamo dusheeda ayuu ku soo aroorayaa oo soo dulmarayaa wuu gelayaa maaha wuu soo dulmarayaa weeye haddaba marka ilaahay wuxuu yidhi kaana calaa rabbika xatman maqdiya ilaahay baa xukumay waa xukun ilaahay uu dejiyey qof walbana halkaas soo maraya ilaahay uu inoo bishaareeyo wuxuu yidhi uma nunaji aladiina ataqow wanadaru aldaalimiina fiiha jitiya kuwii ilaahay ka cabsaday waa ka badbaadinayna kuwii laakiin aan ilaahay ka cabsan oo daalimiinta halkaa ayaa looga tegayaa oo jahannabi ku hoobanaya haddaba ilaahay aayaddaa wuxuu inoo sheegay xukumun jaaziman xukum cad oo go-an in qof walba halkaa soo marayo macnuhuna waxa weeye axaadiis baa caddaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka timid in jahanabo dusheeda briij ku yaalla oo waxa weeye buundada jahanabo dusheeda in la mari doono oo qof walba halkaa mari doono nebigu wuxuu yidhi briijkaas ama buundadaasi waxa weeye adaqu min ashacri waxa ay ka dabacsantaha oo ka khafiifsan tahay waxa weye oo ka dhuudhuuban tahay waxa weeye tinta oo kale seeftana waa ka af badantaa haddaba halkaasaa la soo marayaa halkaa waxaa lagaga gudbayaa nin walba camalkiisii ayaa wuxuu u noqonayaa rakuubkii uu fuuli lahaa oo halkaa kaga gudbi lahaa nuurkii ayuu kuu noqonayaa nuur baa lagu siinaya halkaa haddii marka camalkaagii wanaagsanaa dadka qaarkood waxay uga gudbayaan sida biriqda oo kale hilaha cabaxaya oo kale ayay hal mar ka dulboodaya qaarna waxa weeye sida waxa weeye faras la dheereeyey oo aad u dheereeyey oo kale iyagoo fuushan ayay kaga gudbayaan qaarna sida waxa weeye dameerka dhaqaaqi waaye oo kale qaarna waxa weeye dabadooda ayay ku gurguuranayaan qaarna way ku hoobanayaan haddaba saasay muslimiintu u qaybsamayaane waa qof walba waa inaad ku talageshid maalinta noocaasa ma waxaad helaysaa faras ma waxaad helaysaa gamuun sida biriqdoo kale ah mise waxaad helaysaa waad gurguuran doontaa iyadoo hadba jahannaba ku qaniinayso walciyaadu billah ilaahay hanaga nabadgeliye adduunka marka markaa joogtid ayaa camal loo shaqaystaaye hadhow halkaasi xoog iyo waxa weeye rakuub lala imaanayo kale ma jiro camal saalixa iyo waxaa la rabaa in lala yimaado iimaan saxiixa haddaba marka arrimahaas oo dhan ayaa waxa weeye aada iyo aada inoogu boorinaya inaynu kabaa'irta ka dheeraanno oo waxa weye aynu la nimaadno camal saalixa haddana aayad kale ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey aakhiro qof wax ku taraya inuuna jirin qof walbow lafahaaga u cabso nin walba iyo qof walboo dumara qof walba lafihiisa waa inuu u cabsadaa ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum wakhshaw yowman war maalin ilaahay uga cabsada oo ka cabsada laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a ina wacd allahi xaq ogaada baa la yidhi inaan waxa weeye maalintaa wiilna aabbihii wax tari mayo aabbana ilmihiisii wax tari mayo wacdiga ilaahayna waa xaq wey falaa taguranakum alxayaatu dunya war adduunyadu yaynay ida kedinin walaa yaguranakum billahi algaruur garuurku waxa weeye qofku inuu dunuub isaga dhex jiro macaasi isaga dhex jiro oo waxa weeye markaa shaydaanku ugu seeta dheereeyo uu shaydaanku u akriyo oo yidhaahdo muslim baa tahay insha allah jannaad gelaysa waxaad arkaysaa mid baad waaninaysaa war jaadka iska daa war sigaarka iska daa mar ama gabar baad waaninaysaa ninkii wuxuu ku leeyahay hodee anigu jaad keliyaan cunaahay qaar baa khamri cabbe war maxaa kan khamriga cabba kaa galay adigu lafahaaga u cabso oo waxa weeye jaadka iyo xumaanta ka bax gabadhii markaa waanisidna waxay ku leedahay anigu madaxaan qaawiyaa laakiin qaar baaba waxa weeye caloosha qaawiya subxaana allah waxaasi waxa weeye waa tamaadil shayaan shaydaanka ayaa guruurkaa ku gelinaya oo doonaya wuxuu ku tusayaa midka kaa sii liita adiga ee adiga dunuubtaada ayuu siqiirkaaga dhigaya kuu fududaynaya ha ka yeelin marka akhi fillaah wa ukhti fillaah aada iyo aada ugu dadaala oo waxa weeye aynu lafaheenna u cabsanno wa can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu yidhi abu hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina alcabda xadiidkaani waa bishaaro wey waa bishaaro isaga ayaan kusoo khatimaynaa adilada wuxuu yidhi ina alcabda addoonkii ilaahay oo muslimka ahaa haddii uu dembi galo idaa akhdaa khadiicatan dembi haddii uu galo nukitat fii qalbihi nuktatun nuktatun sawdaa waxaa qalbigiisa lagu dhigayaa dhibic madow fa in taaba haddii uu toobad keeno wastakfara ilaahay uu dembi dhaaf weydiisto wanazaca uuna ka baxo dembigii oo ka dhex baxo suqila qalbuhu qalbigiisii waa laga dhaqaya oo toobadii iyo wanaaggii qalbigiisii dunuubtii waa laga dhaqayaa madowgii waa laga baabiinaya wa in caada haddii uu ku noqdo laakiin oo dunuubtii mar walba uu sii badiyo mar walba oo dembi galaba waxaa lagu sii dhigayaa dhibic madow ilaa qalbigiisii madoobaado oo aan wax khayraba gelaynin wahuwa raan buu yidhi nebigu waa raankii shakigii ilaahay uu sheegay raankii kalaa bal raana calaa quluubihi maa kaanuu yaksibuun wixii ay kasbanayeen camaladii xumaa ayaa qalbigoodii daboolay wey xadiidkaa waxaa warinaya imaamu axmed iyo tirmidi iyo nisaa'i iyo ibni maajah ibni xibbaan wa qaala xaakim imaamu xaakim waxa uu yidhi waa xadiid saxiixa oo waxa weeye calaa shardi muslim wawaafaqahu dahabi waxasanahu ashaykh اlalbani imaamu اlcasri muxadis اlcasri waxa uu ku xasan kaga dhigay fii saxiix اljaamic raqamka waxa weeye kun iyo lix boqol iyo toddobaatan raqamka ah axaadiid kaloo badan oo u markhaanti kacaysa oo saxiixana way jirtaa haddaba ikhwaani fillaah waxaa inala gudboon inaynu ilaahay ka cabsanno oo aynu kabaa'irta ka dheeraanno oo aynu aad iyo aad uga digtoonaano kabaa'irta oo aynu ilaahay liqaagiisa iyo maalinta qiyaame la kulanka ilaahay aynu ka cabsanno siduu allihii subxaana qaadirkaa u lahaa man khaafa maqaama rabbihi jannataan qofkii ka cabsada maqaamka ilaahay oo waxa weeye maalinta qiyaame ilaahay la hor istaagayo qofkii hadda kasii cabsada janno ayuu gelaya tilka daaru alaakhirati najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay jannadii markuu ka soo sheekeeyey wuxuu yidhi jannadaa waxaanu u yeelaynaa kuwa dhulka aan fasahaadinaynin oo waxa weeye aan doonaynin inay dhulka takabur iyo kibir iyo macaasi ku fasahaadiyaan ee ilaahay ka cabsanaya waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja ilaahayna qofkii ka cabsada boos buu u saaraya haddaba marka ikhwaani fillaah kabaa'irtu aad iyo aad bay u fara badan tahay lamana soo koobi karo oo aad bay u badan tahay laakiin waxaan isku dayaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sida ay culummadu ku caddeeyeen iyo waxa weeye dariiqa ay culummadu mareen ahlusunna waljamaaca waxa weeye inaynu marno oo waxa weeye wixii nas ku sugnaaday iyo wixii culummadu ay caddeeyeen iyo calaamaadka sida ay u dhigeen inaynu ku soconno ayaan isku dayaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaana marka halkaan raacinaynaa nebigu waxa uu sheegay kabaa'ir badan oo waxa weeye nas u soo aroortay waxaa ka mid a marka kabaa'irta ma soo wada koobi karno laakiin qayb baan ka soo qaadanaynaa tusaale ahaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa alkabaa'iru tiscun acdamuhuna ishraakum billah kabaa'irtu waa sagaal weeye waxaa ugu daran inaad ilaahay shirki u samayso marka waa kuwa waaweynee kabaa'irtu aad bay u badan tahay wa qatli nafsi nafta oo la dilaa ka mida bigayri xaqin waxa weye xaqdarro lagu dilo ribadii oo la cuno maalkii agoontoo la cuno gabdhihii mu'minaadka ahaa oo xijaabtay oo waxa weeye zino lagu sheego oo waxa weeye la caayo dhibaato la geysto waalfiraaru yowma azaxfi waxa weeye maalintii iska hor imaatinka oo waxa weeye jihaadkii gaalada iyo islaamka la iska hor imaanaya in laga cararo wa cuquuqu lwaalidayn waalidkii oo waxa weeye lagu caasiyo baydkii ilaahay oo la xalaashado ayaa ka mida buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalam xadiidkana xadiid xasana sida sheikha albani ku caddaynayo waxa weye fi saxiixi iljaamic iyo irwaa alqaliil uu ku caddaynayo riwaayad kale waxay leedahay alkabaa'iru sabcun waxaana ka mid a oo uu keenay alrujuucu ila alacraabiya bacda alhijra sida dabaraani ay warinayaan waana xadiid xasana xadiid kale wuxuu yidhi alaa unabiukum biakbari alkabaa'ir kabaa'irta waa weyn miyaanan idiin sheegaynin wuxuu nebigu ku daray markuu qayb halkaana ka sheegay inay markaa ku jirto qowl zuur xadiid kale nebigu wuxuu inagu yidhi oo uu ku daray walyamiinu alkhamuus waxa weeye dhaarta qofka quusinaysa oo naarta gelinaysa dhaar beenta xadiid kale wuxuu inagu yidhi ijtanibuu asabca almuubiqaat aad bay u badan yihiin marka haddaba marka waxaynu isku dayi doonaa inaynu arrintaa faraha badan oo aad iyo aad u badan aynu qodob qodob u tafsiilinno oo aynu aad iyo aad ugu dadaalno bal sidii culummadu u caddeeyeen waxa uu leeyahay qaala haytami alhaytami waa alfaqiih min a'imati shaaficiya wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo azawaajir fi ikhtilaafi alkabaa'ir oo aad iyo aad u qayim uu leeyahay wanaagsan laakiin axaadiis badan oo daciifa ku jirta oo qofku aad iyo aad in uga digtoonaado la rabo wuxuu yidhi qaala shaykhu lislaam alcalaa'i ayaa wuxuu yidhi buu yidhi fii qawaacidihi wuxuu sheegay inuu diyaariyey kitaab oo uu qoray kitaab koobay intii nebigu nas u sheegay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kabaa'irta ayay ka mid haddaba kabaa'irtaa faraha badan oo aad iyo aad u badan ayaynu waxaynu samayn doonaa inaynu qodob qodob u soo qaadno waxaan ictimaadaynaa marka oo kala soconaynaa kitaabka uu qoray imaamu dahabi imaamu dahabi oo tacriiftiisu inoo imaan doonto ayaynu marka kitaabkiisaas ayaan waxa weeye ictimaadaynaa asal ka dhiganayna laakiin waxaan u idaafaynaynaa haddii rabbi noo ku daraynaa aqwaasha culummada iyo aayadaha say u sharaxeen axaadiista say u sharaxeen iyo sida kitaabka azawaajir fi ikhtilaafi ir oo haytami intaa ayaan marka isku khulaasaynaynaa oo waxaan ka dhigi doonaa insha allah silsiladaas laakiin asal waxa u arrintan oo aan ictimaadaynaa kitaabka imaamu dahabi marka qofkii haysta kitaabka waa kala socon karaa waxyaalaha aan u idaafayno zaa'idkaana waxaan sheegaynaa meesha aan ka soo qaadno oo waxaan sheegayaa qowl walba qofka iska leh waayo culummadu waxay yidhaahdaan barakatu alcilmi azwu اlqowli ilaa qaa'ilihi waxa weeye cilmiga barakadiisu waxay ku timaadaa qowlka qofkii iska lahaa inaad u tiirisid kalaamka markaad akridid inaad sheegtid cidda kalaamkan aad ka soo qaadatay wa ilaa haddii kale waxaan gelaynaa tadliis waayo annagu ma nihin min ahli اlcilmi ka mid ma nihin arday baan nahay qowl aanu awoodi karin markaan inta soo qaadno ama tasxiixu alxadiid ama sharaxa aayadda ama sharaxa xadiidka aanu sheeginoo ka aamusno ciddii nidhi dadku waxay u malaynayaan marka inay annagu min cindi anfusinaa inaan ka keennay wa haada tadliisun mana habboona qofka daalibucilmiga ilaahay ka cabsanaya inuu saas sameeyo waxaa loo baahayaa marka qowl walba in loo tiiriyo caalimkii iska lahaa hadday tasxiixu lxadiid noqoto hadday noqoto sharaxa kulli saasaan samaynayna marka kitaabka asalkiisa waxaan ictimaadaynaa kitaabka imaamu dahabi amaa tasxiixu alxadiid waxaan ictimaadaynaa darajada ugu horaysa lishaykh alimaam alalbani moxamed naasir اdiin alalbani ayaan ictimaadayaa kutubtiisa waayo imaamnimadiisa inuu muxadis اlcasri yahay waxaa ka markhaanti kacay min aclam الnaasi fi hada اlcasri lishaykh ibn baaz raxmat ullaahi calayh culamaau kibaar ulculamaa baa u qirtay inuu yahay mujadid hada alcasri mujadid fi hada addiin diinta kii tajdiidiyey oo waxa weeye wanaag badan usoo kordhiyey inuu yahay sidaa daraaddeed kutubtiisa ayaan ictimaadaynaa sida saxiixu aljaamic irwaau lqaliil iyo kutubtiisa oo kale oo dhan ayaan wada ictimaadayaa haddii rabaydno in alla intii ilaahay ii fududeeyo waana sheegayaa xadiid walba meesha uu ku saxiixiyey si qof walba uu ugu noqdo oo waxa weeye uga faa'iidaysto oo waxa weeye uu u raaci karo arday walbana waxaan ku boorinayaa inaan maktabadaada iyo gurigaaga laga waayin kutubta sheikh alalbani raxmat ullaahi calayh waayo sababtu waxa weeye xadiidka sixadiisa haddaadan ogaanin akhii fillah ma deliishan kartid oo waxa weeye diinteennu waxay shardi inoo ah inaynu garanayno xadiidkaani ma saxiixbaa oo nebiga uma tiirin karno xadiid aynu garanaynin inuu saxiix yahay iyo inuu daciif yahay haddaba marka kitaabkaa sheikh imaamu dahabi raximahullah waxa uu leeyahay muqadimadiisa isagoo tacliiqinaya oo u samaynayaa maaragtay taqdiim ashaykh maaragtay cabdulqaadir arnauud oo waxa weeye dimishqi joogay waa min culamaa almuxadisiin oo waxa weeye casrigan kutub badanoo uu taxqiiqiyey ayuu leeyahay oo saxiixiyey cabdiqaadir annauud ayuu leeyahay marka waxa uu muqadimada ku leeyahay kitaabkani alkabaa'ir waxaa loo nisbaynayaa oo iskale buu yidhi waxa weeye imaamu dahabi raximahullah ayaa iskale waayo sababta waxaa jirta kutub badan oo waxa weeye alkabaa'ir sida masalan alkabaa'ir alkubraa kitaab la yidhaahdo oo waxa weeye sagaal boqol iyo ziyaado kabiiraa keenaya oo qaar ay u nisbeeyeen imaamu dahabi kitaabka imaamu dahabi male buu yidhi culimo badanna horey bay u sheegeen inuusan lahayn ee imaamu dahabi kitaabkiisaan wuxuu leeyahay alkabaa'ir la yidhaahdo oo dhowr iyo toddobaatan kabiire ayuu ku keenay aakhirka ugu dambeeyana fasl ayuu u sameeyey uu ku tilmaamay axaadiista suurtagal ay tahay inay kabiiro noqoto laakiin aan la jesmin karin oo la goyn karin inay kabiiro tahay lagu tilmaami karin oo culimmadu ka tawaaqufeen waaya sidoo kale imaam ashaykh ibn xajar alhaytami waxa uu leeyahay kitaabka la yidhaahdo azawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir isaguna kabiirooyin aad u fara badan buu ku keenay wuuna ku tilmaamayaa muqadimada inuu kitaabka imaamu dahabi uu leeyahay kitaabka alkabaa'ir inuu leeyahay haddaba marka kitaabkaas oo aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye imaamu dahabi loo nisbaynayo ayaynu ictimaadi doonaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan soo qaadanaynaa in yar turjumada imaam imaamu dahabi raximah ullah waxaa la yidhaahdaa sheekhnimadiisa iyo imaamnimadiisa iyo inuu yahay maaragtay imaam min a'imati ahli lxadiid layskuma hayo oo imaam lmuxadisiin inuu yahay layskuma hayo waxauna ahaa oo waxa weeye maaragtay magaciisa oo kooban kutub aad u fara badan buu le way noo imaan doontaa magaciisa oo koobanna waxaa la yidhahdaa shamsuddiin waa laqab weeye haddaad shamsuddiin maqasho waa naynaas ee magaca ma aha abu cabdullah oo kunyadiisii weeye moxamed ibni axmed ibni cumaan ayaa la yidhaahdaa oo waxa weeye asalkiisa wuxuu ahaa baa la yidhi wuxuu ka yimid turkumani dhulkaa tur turkumaaninta iyo halkaasuu ka yimid ba la yidhi oo turkiya dimishqi ayuu waxa weeye laakiin ku dhashay oo ku koray baa la yidhi oo waxa weeye macruuf ku yahay imaamu dahabi baana loo yaqaanaa oo macruuf saasuu ku yahay wuxuu dhashay baa la yidhi imaamu dahabi raximah llah alaata wa sabcuun wa sita mia lix boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii markay hijiriyadu ahayd magaalada dimishqi ayuu ku dhashay oo suuriya ayuu ku dhashay halkaa ayuu qalabulcilmi ka bilaabay culimo aad iyo aad u fara badanna cilmiga ka qaatay oo waxa weeye aad iyo aad waxa weeye uga qaatay cilmiga oo la kulmay xilligiis kutub aad u fara badan buu leeyahay kutubtiisa macruufkaa kutubka ugu wanaagsanee cajiibkaa waxa weeye siira aclaam anubala oo uu kaga sheekeeyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo xufaadii iyo ahlusunna waljamaaca min aimati alxadiid uu kaga sheekeeyo kitaab aad iyo aad u qaymale weeye ayuu leeyahay iyo kutub kaloo fara badanba ayuu leeyahay oo lama soo koobi karo kutubtiisa waa kutub aad iyo aad u fara badan oo waxa weeye aan la soo koobi karin ayuu leeyahay wuxuu dhintay baa layihi raximahullah hamayn isniina oo bisha dilqicda ay tahay maaragtay saddex ayay ayay habeenkii saddexaad ayuu dhintay baa la bisha dilqicda sanadku markuu ahaa amaaniya waarbaciin maaragtay asabcamiya toddoba boqol iyo afartan iyo sideeddii ayuu dhintay ba la yidhi oo halkaas dimishqi buu ku dhintay raximahullah ilaahay raxmad iyo wanaag waasica ilaahay ha siiyo halkaa ayuu ku dhintay baa la yidhi maaragtay imaamkaas macruufka haddaba muqadimadiisa marka muqadimadiisa imaamu dahabi muqadimada kitaabkiisa uu ku keenay ayaynu maanta akhriyaynaa haddii rabidno oo aynu fawaa'ideeda iyo aynu ka soo qaadanaynaa wanaagga uu ku tilmaamay waxa uu yidhi raximahullah wuxuu ka bilaabay rabbi yasir waacin ilaahayow ii fududee oo igu caawi waa duco oo waxa weeye uu tusayo iyo tawaaduc uu caddaynayo inuunan awood iyo xeelad lahayn ilaa inuu ilaahay caawiyo oo ilaahay u fududeeyo mooye wuxuu yidhi raximah llah alxamdu lilaahi cala aliimaani bihi wa bikutubihi wa rusulihi wa malaa'ikatihi wa aqdaarihi waxa uu ka xamdi naqay inuu iimaan ilaahay ku hanuuniyey iimaankiisa oo uu ilaahay rumeeyey kutubtiisii rumeeyey rusushiisii rumeeyey ayuu ka xamdi naqay waayo ilaahay baa waafajiyey nebigana wuu ku saliyey calayhi salaatu wasalaam kabacdi markaa waxa uu yidhi imaamu nawowi haada kitaabun naaficun fii macrifati alkabaa'ir ijmaalan wa tafsiilan wuxuu yidhi kitaabkaani wuxuu kuu caddaynayaa kabaa'irtii ayuu kuu kala saarayaa iyadoo kooban iyo iyadoo la tafsiiliyey labadaba ayuu kuu caddaynaya marka hadda kitaabkaani xaqiiqatan waa kooban yahay oo waxa weeye adilada ayuu kuu keenayaa imaamu dahabi sharax dheer kama bixinayo laakiin waynu isku dayaynaa insha allah inaynu sharaxno oo waxa weeye aynu la nimaadno sharaxa culummada iyo si u sharaxeen qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariima aayaddaa ilaahay wuxuu inoogu ballan qaaday buu yidhi in tajtanibuu haddii aad ka dheeraataan kabaa'ira waxyaalaha waaweyn oo aada u waaweyn oo dunuubta khatartaa haddii aad ka dheeraataan maa tunhowna canhu laydinka nahaynayo nukafir cankum sayi'aatikum dunuubtiinni baa laydin dhaafaya wa nudkilkum waa layna gelinayaa mudkhalan kariiman ee aljanna faqad takafala allahu subxaanahu wa tacaala bihadi bihada annas bihada annas liman ijtaniba alkabaa'ir an bian yudkhiluhu aljanna qofkii ka dheeraada kabaa'irta ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu janno gelinayo sidoo kale ibnu kaiir wuxuu leeyahay haddii aad ka dheeraataan kabaa'ir alaahaam danuubta waaweyn oo laydinka nahyey ilaahay wuxuu inoo ballan qaadayaa inaan jan inaan laydii dembi dhaafo oo wixii yaryaraa laydii dhaafo iyo waxaad ka toobad keenteen jannana layda geeyo ayaa ilaahay inoo ballan qaadaya wuxuu ku leeyahay kalaamka ibnu kaiir fi tafsiirihi fi hadihi alaaya haddaba marka kabiirada iyo noocay tahay calaamadeeda waynu khulaasayn doonaa laakiin waxa weeye qowlkan waxa weeye waxaynu dhammaynaynaa qowlka imaamu dahabi wa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alsm walfawaaxisha ila lamam ina rabbaka waasicu lmasira waxa uu yidhi ilaahay kuwa ka dheeraanaya kabaa'irta kabaa'ir alismi dunuubta waaweyn walfawaaxish ay waa dunuubta zinada iyo waxa la mida fawaaxishta wax walboo xun kuwa ka dheeraanaya oo banaanka ka maraya allihii subxaana qaadirka ahaa waxa uu yidhi ina allaha ina rabbaka waasicu lmaqfira ilaahay dembi dhaafkiisu aad buu u ballaaran yahay ay macnaha ilaahay waa u dembi dhaafaya mar hadday ka dheeraadeen waxyaalihii dunuubtii waaweynayd oo khatarta ahayd wixii yaryaraa waa loo dhaafayaa markaa oo dembi dhaaf bay helaya waxa uu keenay xadiid aayaddaasina markuu aayaddaa keenay kabacdi fii suurati najmi ayuu waxa uu keenay xadiid wuxuu yidhi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam asalawaat alkhams shanta salaadood waljumucatu ila aljumuca jumcahan ilaa jamcihiisa kale inta udhaxaysa kafaaraatun limaa baynahumaa waa dembi dhaaf bay u yihiin inta udhaxaysay maa lam tuqsha alkabaa'ir intaan kabaa'irta la dabaalan ay maa lam yaqsud ilaa ficlihaa haddaadan dunuubtii gelin oo kabaa'irtii ku dhicin oo aad iska ilaalisid kabaa'irtii ilaahay wuxuu kuu ballan qaadayaa in aad waa nebigu wuxuu kuu ballan qaadayaa in lagu dembi dhaafo xadiidkaa marka waa xadiidka koowaad oo uu ku keenay imaamu muslim baa werinaya fii saxiixihi laba boqol soddon iyo laba raqamka ah can abi hurayru ka warinayaa radia allahu canhu waana xadiid saxiixa waay haddaba marka wuxuu yidhi shiiku raximahullah fatacayana calayna alfaxsu can اlkabaa'ir ma hiya waxaa waajib inagu noqotay marka inaynu kabaa'irtii baarno waa maxay alfaxsu waa baaritaanka kabaa'irtii inaan baarno oo aynu ogaano waa maxay kabaa'irtan laynaga nahiyey si aynu uga fogaano uga dheeraano qofka muslimkaa uga dheeraado haddaba waxaanu helay buu yidhi culummadii fawajadna alculamaa qad ikhtalafuu fiiha culummadii waa isku khilaafeen markaa maa hiya alkabaa'ir qaar waxay yidhaahdeen hiya sabcun waa toddoba wey waxayna deliishadeen xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xadiidka labaad oo uu keenay oo nebigu uu yidhi ijtanibuu asabca almuubiqaat toddobada wahanaagta ka dheeraada xadiidkaa labaad markaa oo waxa weye uu keenay waa muttafaqun calayh bukhaari wuxuu ku warinayaa raqamka fii saxiixii laba kun toddoba boqol iyo lixdan iyo lix imaamu muslimna wuxuu ku warinayaa siddeetan iyo sagaal raqamkaa isagoo ka warinaya can abi hurayra waana xadiid saxiixa oo aad iyo aada u qiimo leh toddobada uu ku sheegay nebiguna qodob qodob bay inoogu imaan doontaa oo waa tafsiilin doonaa almuubiqaat maxaa laga wadaa marka ay almuhlikaat qaala alxaafidu fi lfatxi xaafid ibn xajar wuxuu ku leeyahay fatxulbaariga almuubiqaat ay almuhlikaat wa qaala ibn muhallab wuxuu yihi sumiyat bidalika liannaha sababun liilaaki murtakibiha waxay u noqonaysaa waxaa loogu magacaabay muubiqaat leanna waxay halaagaysaa oo ay dhunjinaysaa naarta oo halaagaysaa ku halaagaysaa qofkii kabiiradaa ku dhacay ayay dhibaatadaa ku dhacaysa fatxulbaariga majalada laba-iyo toban ayay arrintaa ku keenayaa maaragtay laba boqol labaatan iyo labo laakiin raqamka xadiidka ayaa la soconaysaa waayo fatxulbaariga waa kala duduwan yihiin nusqadihiisu oo waxa weeye daa'iman raqamka xadiidka inaad fiirisid weeye markaasaa ka helaysaa sharax fadakara shirka toddobadii uu nebigu yidhi almuubiqaat wuxuu ku sheegay ashirk wasixr sixirkii wa qatlu nafsi wa aklu maal alyatiim wa aklu riba watawali yowma azaxfi wa qadfu lmuxsana muxsanaat toddobadaa ayuu ku sheegay waana xadiid muttafaqun calayhi muxsanaadkana waxaa laga wadaa oo waxa weeye gabdhaha xorta ah oo waxa weeye wanaagsan oo mu'minaadka oo xijaabtay inaad taraahid way zinaystaan si soomaaliya aynu arki jirnay waddankeenna in badan aynu aragnay in gabadhii xijaabata la caayayo oo waxa weeye la odhanayo been bay isla qarinaysaa oo waa zaaniyad oo waa xagga oo waxyaalo badan lagu tilmaamayo walciyaadu billah arrintaasi waa min akbar ilkabaa'ir haddaba marka qodobqodob baynu u sharixi doonaa toddobadaaba wuxuu yihi shiku wajaءa waxaa yimid buu yihi can ibni cabaas cabdulahi ibni cabaas wuxuu yihi radi allahu canhuma xabru اluma cabdullahi ibn cabaas waa garanaysaan ibn cabdilmuطalib nebigeyna adeerki weeye waxa waa ninkii nebigu u duceeyey calayhi الsalaatu wasalaam turjumadiisa oo waadixana waxaad ka helaysaa siyar aclaam الnubala ama waxa weye maaragtay taqriib tahdiib ama waxa weye kutubta turjumada oo dhan ayaad ka helaysaa sida maaragtay saxaabada meelaha kutubta loogu turjumay oo dhan baad ka helaysaa waxa uu yihi radia allahu canhuma hiya kabaa'irtii ila sabciin aqraba minhaa ila sabci kabaa'irtii inay toddoba noqoto waxay uga dhowdahay inay toddobaatan noqoto ee macnaha in la yidhaahdo kabaa'irtu waa toddoba iyo in la yidhaahdo waa toddobaatan waxaa sawaabta u dhow iyo saxiixa in la yidhaahdo waa toddobaatan waayo kabaa'irtu aad bay u badan tahay bal sida inoo imaan doonto toddobaatan waa ka badanaysa wuxuu yihi marka imaamu nawowi imaamu maaragtay dahabi raximah llah wa sadaqa buu yihi wallahi ibna cabaas ibnu cabaas run buu sheegay buu yihi radia allahu canhu walxadiidu famaa fiihi xasrun lilkabaa'ir buu yihi xadiidka xasri kuma jiro laguma soo koobin kabaa'irku kabaa'irtii laguma soo koobin xadiidka oo xasri ma aha xasriga waxaa la yidhahdaa masalan inama alacmaalu binniyaat oo kale camalku wuxuu ku kooban yahay niyada wixii aad niyeysatay haddaba marka xasri ma aha xadiidkaani ee waxa weeye wuxuu ku tusay inay kabaa'irta waaweyn ka mid tahay inay kabaa'irta waaweyn ka mid tahay ee xasri ma aha marka xadiidku wuxuu kutusayaa kabaa'irta waaweyn inay toddobadaani ka mid yihiin ee uunan xasri ahayn sidaa cabdullahi ibni cabaas uu ku fasirayo wuxuu leeyahay imaamu dahabi marka wladii yatajihu wayaquumu calayhi daliil ana man irtakaba qofkii ku dhaca xawban ay iman xawbka waa ismi weye min hadihi alcabaa'im waxyaalahan waaweyn oo dunuubta waaweyn qofkii ku dhaca mima fiihi xaddun fi dunya wuxuu galay inuu tacriifiyo marka kabaa'irtu waa maxay calaamadihii lagu garanayey iyo tacriifteedii ayuu doonayaa inuu shiiku ku waadixiyo wuxuu yidhi kabaa'irtu waxa weeye waa wixii ay ku soo aroortay xaddun fi dunya adduunka waa wixii xad loo dhigay sida zinada sariqada waxyaalaha kulli wixii xad loo dhigay oo xuduud laga oogo kaalqatli waazina waasariqa arrimahaasoo dhan iyo wixii la mida ow jaaءa fiihi wacdun fi اlaakhira min cadaabin waqadabin watahdiidan waxa weeye ama ay ku soo aroortay waciid oo la yidhi qofkii saas sameeya dhibaatadaasuu ku dhacaya aakhire cadaabtaasuu leeyahay ilaahay baa u caroonaya arrimaha noocaas ama wa lacnu faacilihi calaa lisaani muxamedin sala allahu calayh wasalam ama nebigu nacladay qofkii saas sameeya nacladda ilaahay baa ku dhacdo nacladda ilaahay ha ku dhacdo waay lacana allaahu waxa weeye ilaa uu nebigu mar walba axaadiistiis aad bay u badan taha waana inoo imaan doontaa isagoo kabaa'ir badan nebigu nacladaya oo aad iyo aad u badan fa inahu kabiiratun buu yidhi walaa budda arrimahaasoo dhan waa kabiira buu yidhi sida saxiixa maca tasliimi dalika ana bacd alkabaa'ir akbar min bacd laakiin waxaynu qiraynaa oo ogolaanaynaa inay kabaa'irtu kala waaweyn tahay oo waxa weeye toddobadaani waa kuwa ugu waaweyn ayay ka mid yihiin waayo shirkigii baa loogu hormariyey alaa taraa buu yidhi miyaadan arag annahu sala allahu calayh wasalam cadda shirka min alkabaa'ir shirkigii wuxuu nebigu ku tiriyey alkabaa'ir sidaa daraaddeed buu imaamu dahabina shirkiga ka bilaabi doonaa oo qodobka ugu horreeya uu ka dhigi doonaa kabiirada koowaad shirkiga kabaa'irtii baa lagu tiriyey marka maca ana murtakibahu mukhalladun fi nnaar waxa qofka ku dhacay shirkina naar buu ku waaraya waayo sababtu waa khatar weeye hadduuna ka toobadkeenin walaa yakfir allaahu lahu abadan qofkii shirki ku dhintay ilaahay waxa weeye ka aqbali mayo waxa weye weligiina u dembi dhaafi mayo mar hadduu shirki ku dhintay waatuu ilaahay aayadda qur-aanka lahaa ina allaha laa yakfiru ilaahay uma dhaafayo an yushraka bi ilaahay ma dhaafo in loo shirki sameeyo shirki in loo sameeyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ay macnaha wixii ka sokeeya ilaahay qofkuu doono u dhaafaa arrintaasi marka waxa weeye ashirku alakbar liman facalahaa wa maata qofkii shirkigii weynaad sameeyey oo ku dhintay ilaahay u dembi dhaafi mayo naar buu gelinaya amaa shirkiga yar oo shirku asqara oo kabaa'irta ka mid oo dembi weyn ah waxa weeye isagu waa ka duwan yahay oo waxa weeye arrintiisu waxa weeye mashiicada ayuu soo gelayaa kabaa'irtuu la mid yahay wa qaala tacaala inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljanna qofkii shirki sameeya ilaahay janno waa ka xarimay fii suurati maa'ida wuxuu yidhi walaa budda min aljamci bayna nusuusayn nusuustan waa in la jamciyo marka haddii la yidhi kabaa'irtii waa toddoba ama waa lix ama waxa weeye waa sagaal nusuustaanna ay kutusayso kabaa'irtii inay ka badan yihiin waa la jamcinayaa marka nusuusta waxaa lagu jamcinayaa wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam waatuu nebigu yidhi buu yidhi alaa unabbi'ukum biakbari alkabaa'ir miyaanan idiin sheegaynin kabaa'irta kuwa ugu waaweyn qaala wuxuu yidhi saddex jeer markuu yidhi qaalaha alaaan qaaluu belaa ya rasuul allah noo sheeg qaala wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam alshraaku billah wa cuquuqu lwaalidayn wa kaana muttakican fajalasa faqaal alaa wa qawla zuur alaa wa qawla zuur qawlu zuur marka toddobada kuma jiro halkan shiikhuu xadiidkan wuxuu u keenay in la isugu jamciyo adilada ijtanibuu asabca almuubiqaat qowlu zuur kuma jiro waa toddobadii aynu soo marnay oo xadiidku markuu yidhi ijtanibuu asabca almuubiqaat wuxuuna yidhi shirkiga iyo sixirka qatlu nafsi maalka wa aklu maal alyatiim wa aklu riba wa tawalli yowma azaxfi wa qadfu lmuxsanaat kuma jirta marka qowlu zuur qowlu zuurkuna waa markhaantiga beenta oo laga markhaanti kaco ama beenta oo la faafiyo oo qofkii wax aan saxiix ahayn maantao dhan uu ku hayo alkadib walbuntaan ayaa la yidhahdaa wazuuru aslu waxa weeye asalkiisu waxa weeye waa qowl baatila wax walba oo baatila waxaa la yidhahdaa qowl zuur wey haddaba marka nebiga maadaama uu yidhi saas xadiidkaana waa muttafaqun calayh bukhaari wuxuu ku warinayaa raqamka laba kun lix boqol iyo konton iyo afar imaamu muslimna siddeetan iyo toddobo min xadiid abi bakrata radia allahu canhu abu bakr maaha laakiin waa abi bakrata waa saxaabi macruufa wuxuu yidhi haddaba marka waxaa inoo caddaatay marka in qowlu zuur maadaama uu ka mid noqday nebiguna uu aada ugu celceliyey ilaa iyo saxaabadii ay yidhaahdeen famaa zaala yukariruhaa qowla zuur xataa qulnaa laytow sakata aduu iska aamusa nebigu inta uga turnay macnaha arrintaasuu aada uga digay wuxuu yihi fabayana nabiyu sala allahu alayh wasalam ana qowla zuur min akbari lkabaa'ir nebigu wuxuu sheegay inay kabaa'irtu yihiin kuwa ugu waaweyn qowlu zuur inuu ka mid yahay haddaba marka walaysa lahu dikrun fi sabci lmuubiqaat toddobadii marka kuma jirto haddaba marka khulaaso waxaan soo khulaasaynaynaa oo aan ku soo gebagabeynaynaa darsigan maanta maa macna alkabiira kabiiradu waa maxay iyo see waxa weeye lagu garanayaa calaamadaha lagu garanaya waa maxay ayaan ku soo gebagabeyneyna waay kow marka ugu horeysa kabiirada calaamadaha lagu garanayo oo aada ku garanaysid waxa weeye qodobka ugu horeeya waxaynu leenahay kullu maa warada fiihi الnasu anahu min alkabaa'ir fahuwa kabiira waa calaamada koowaad oo aad ku garanaysid kabiirada wax walba oo nebigu uu ku tilmaamay oo nas ku soo arooray inuu yahay kabiira waa kabiira sidii aynu axaadiista kusoo marnay midda labaad waxa weeye calaamada labaadoo lagu garanayo kullu denbin warada tasmiyatuhu bilkufri aw alfisq aw اdulm fahuwa kabiira dembi walba oo ay ku soo aroortay kitaabka qur-aanka ama axaadiista nebiga inay tahay arrintaasi gaalnimo ama faasiqnimo ama dulmi fahuwa kabiira calaamada saddexaad waxa weeye kullu denbin warada fiihi lwaciid uu ku soo arooray waciid in waxa weeye qofkaasi alwaciid ashadiid loo yaboohay arrin adag sida naarta oo kale inuu naar gelayo ama dhibaato la kulmayo fahuwa kabiira waayo waa arrin aada iyo aada u khatara marka kitaabka iyo sunnuhu wixii ay u yaboohaan waciid shadiida aakhira inuu la kulmayo cadaabun aliim cadaabun cadiim arrimaha noocaasa waa min alkabaa'ir midda saddexaad waxa weeye midda afraad calaamada afraad kullu denbin warada fiihi uu ku soo arooray ay ku soo aroortay allacna naclad in la nacladay lacana allahu man facala kada ama nacladda ilaahay ama waxa weeye nebigaba uu leeyahay ama cara ay ku soo aroortay ilaahay baa u carooda la yidhaahdo fa huwa kabiira midda shan calaamada shanaad waxa weeye kullu denbin habata fiihi alxaddu dembi walba oo ay sugnaatay oo xad loo dhigay sida zinada iyo sariqada qatlu nafsi waxaasoo dhan waa min alkabaa'ir calaamadda lixaad waxa weeye kullu maa nasa alkitaab aw asunna calaa taxriimihi man facalahaa faqad waqaca alkabiira wax walba oo kitaabku uu xaaraantinimeeyey ama sunnaha nebiga uu xaaraantinimeeyey qofkii sameeya oo arrintaa ku dhaca sida khamriga iyo wixii la mida khamriguna waa kullu maa khaamara alcaqla wax walba oo caqliga dooriya ayaa khamri la yidhaahdaa waalqaasu min alkhamri qaaskuna khamriguu ka mid yahay waxaasoo dhan waa kabiira marka calaamadda toddobaad waxa weeye wa kullu maa naha allaahu canhu wa rasuuluhu nebiga iyo rasuulkuba ilaahay iyo rasuulkiisu wixii ay nahayeen qofkii sameeya waa kabiira wey haddaba marka toddobadaa calaamadood ayaa ugu muhiimsan inuu waxa weeye qofku aada iyo aad u fiiriyo oo waxa weeye uu arrintaa iska ilaaliyo arrimaha toddobadaa marka ayaad iska ilaalinaysa oo waxay aada iyo aad uga digtoonaanaysa marka camal kasta oo aad samaynaysid toddobadaa arrimood ka ka fiiri haddaad toddobadaa ka heshid arrintaasi waa kabiire iska ilaali oo banaanka ka mar faa'ida qaala sheikh alislaam ibnu taymiya raximah llah waxa uu yidhi waxa ugu wanaagsan buu yidhi amhalu alaqwaal fi hadihi almas'ala kabiirada tacriifteeda waxa ugu wanaagsan buu yidhi qowlka cabdullahi ibni cabbaas oo waxa weeye uu odhanayo kabaa'irkii aada iyo aad ayay u badan yihiin oo uu yidhi masalan wax walba oo xad lagu dhigay ama wax walba oo fi dunya waalaakhira wuxuu yidhi wax walba oo adduunyada ama aakhiro loo yaboohay inuu arrintaasi khatar ku dhacayso xaddun fi dunya ow fi laakhira fahuwa kabiira buy wixii adduunka ama xad loo dhigay oo qofkii laga lagu ciqaabayo ama aakhiro lagu ciqaabayo waa kabiira arrintaas ee waa in la iska ilaaliyo ayuu maaragtay sheikhulislaam ibnu taymiya ayuu keenaya sidaa uu u yidhi cabdullahi ibnu cabbaas qowlkaasaa ugu wanaagsan buu yidhi haddaba marka wuxuuna yidhi sidoo kale axmed ibnu xambal iyo kayrkoodba saas ayay maaragtay ku keeneen kabaa'irada markay ka hadlayeen alcumdatu bitamyiizi alkabaa'ir kitaabka la yidhaahdo ayuu arrintaasna ku keenayaa safxada labaatan iyo afar haddaba ikhwaani fillaah kabaa'irtu aad iyo aad bay u badan tahay wayna inoo imaan doontaa inagoo qodob qodob u sharaxayna lamana soo koobi karo oo aad iyo aad bay u badan tahay sidoo kale waxa uu leeyahay moxamed ibnu siriin waxa uu leeyahay waa taabici ana cabdullahi ibna cabaas kaana yaquulu kulu ma naha allahu canhu fahuwa kabiira ibn kasiir ayaa ku soo aroorinaya maaragtay kitaabkiisa fi tafsiirka arrintaas haddaba marka waxaa khulaasada inooga caddaatay dembi walba oo waxa weeye calaamadaha laga helay toddobadaa oo aynu tirinay inuu noqonayo min alkabaa'ir maxaa marka inala gudboon sidaa allihii subxaana qaadirka uu inagu yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii aad ka dheeraataan waxyaalaha laydinka nahyinayo oo kabaa'irta laydinka nahyayo haddii aad ka dheeraataan wixii markaa yaryaraa ilaahay wuxuu yidhi waa idiin dhaafaynaa jannana waa laydin gelinayaa qof walba oo muslima waa inuu ku dadaalaa inuu arrintaas siduu u heli lahaa oo waxa weeye isaga ilaalin lahaa waxyaalaha kabaa'irta oo khatarta oo aada iyo aad uga digtoonaada ayaa loo baahan yahaa qofka muslimkaa haddaba marka insha allahu tabaaraka watacaala maanta intaa ayaan ku joojinaynaa darsiga ku xigana insha allahu tabaaraka watacaala kabaa'irta ayaan gudagelaynaa marka muqadimadaas intaa ayaan maanta ku daynaynaa qofkii su-aalka qaba waa weydiin karaa inta aan ka hadalnay in sha allahu tabaaraka watacaala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rab alcaalamiin